kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa si joogto ah uga dhaca wacyigelin ku saabsan dhammaynta gudniinka fircooniga ah ee gabdhaha kuwaasoo ay fuliyaan hay-ado aan dowli ahayn oo ka howlgala xeryaha wacyigelintan ayaa kaalin ka qaatay in waalidiin badan ay ku dhiiradaan in ay gabdhahooda ka badbaadiyaan gudniinka fircooniga ah iyo dhibaatooyinka ku xeeran iyadoo dhinaca kalena ay waalidiinta qaarkood weli aaminsan yihiin in gudniinka fircooniga ahi uu badbaado u yahay gabdhaha kaalinna uu ka geysan karo asturnaantooda iyo sharaftooda gabarnimo haddaba maxay waalidiinta qaar ee xeryaha dhadhaab ku oggolaadeen inay ka gudbaan adeegsiga gudniinka fircooniga ah qaar kalena ay weli ku ogolaan layihiin waa qodobka aanu ku eegayno barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan nasre caynab oo loo yaqaano nasre dhagaxley waa hooyo degan xerada dhagaxley ee dhadhaab muxuu yahay fikirka ay ka qabto gudniinka fircooniga ah ma waagii hore mise waagii dambe waagii hore aniga loodkayga wixii ka horreeyey waan rumaysnayn gudniinka fircooniga inuu wax tarayo gabdhaha qurxinayo weliba ragga u qurxinayo gabadhii fircoon u gudan ay gabar wanaagsan tahay gabdhaha aysan la mid ahayn aad baan u rumaysnay fikirka nasro ee muddada dheer soo jiray ma mid weli sidiisii ahba mise waxbaa iska beddelay muddo kadib muddo kadib waxaan ogaanay wixii aan ku jirnay gabdhihii dhibaatada loo geynayey malmalladii iyo filfilooyinka laysku tumayay iyo basbaasyadii la marinay waxaa laala wax ka jiraa horta inaysa jir alxamdulilah maxay taa ku ogaatay waa tan mar kale nasro wacyigelin badan dabadeed weliba naagaha anigu islaamaha waxaana weliba aad ugu ad adago marka arrinta ayadaa laga wacyigeliyo faraha sayro waxaan ahaa aan waxaas la marsiin karin ha socoto ha socoto anay itaabatay xanuunkuna waxa waaye qofka bini aadamka markuu taabto wuu garan karaa waxaa lay dabkaa markaad qabsato asagaa idaa ku dhahaya adoon daynin asagaa idaa ku dhahaya markaasaa tuuraysa arrinta ayadaa waan ka daba tegey runteedii baan arkay gabdhihii la qooshayey la dhibaateynayey waxbaa rag loo qurxinayaa lalahaa quruxdu waa tii ilaahay gabdhuhu waa isku mid gabari waa gabar ama fircooni ha u gudnaato ama sunno ha u gudnaato gabari waa gabar wax allaala wuxuu haleeyo sunniguna wax allaala wuxuu haleeyo oon qurux iyo sharaf iyo wanaag iyo caafimaad ahayn ma jirto runta markaan kuu sheego ha ahaato muddo kadib maadaamaan ogaanay wacyigelintiina aadaan u dhegaysanay dad waaweyn annagii aan noqonay maskaxda iyadii sidii hore aysan ahaynoo dad waaweyn wax kala goostay aan ahayn waxaan ogaanay gabdhahayagii waxa caafimaad darada jirada dhibaatada marna ay caadada ku xanuunsadaan mar ay dhali waayaan brobalemka u weyne inay tahay baashi la oran jiray gudniinka fircooniga ah sidaa daraaddeed wax allaale wax ka jira gudniin fircooni ah inaysan jirin gabadha caafimaadkeeda inuu u roon yahay sunniga gabadha gogasheeda ninkeeda inuu u roon yahay gudniinka sunniga ah gabadha wanaageeda iyo sharafteeda inuu u roon yahay gudniinka sunniga siday hooyo nasro ugu qanacday in ay ka harto gudniinka fircooniga ah ma aha mid ay la qabaan hoyooyinka qaar ee kula nool xeryaha dhadhaab waxaana ka mid ah hooyadan anigu waxaan ahay horta hooyo soomaaliyeed dhashay gabdho badan yaan ahay gabdhahaygana uma ana gudin gudniinka macnaha sunnada ah waxaan u gudayay gudniinka fircooniga ah taas oo ay tahay ujeedadeedu markii aan arkay gabdhaha loo gudahayo sunnada inay ka asturan yihiin ka fiican yihiin ka edab badan yihiin gudniinka fircooniga inuu ka fiican yahay laakiin dadka hadda waxay aaminsan yihiin gudniinka sunnada inuu fiican yahay ma ila fiican ani fikrad ahaanteeda markii aan sii fiiriyo sababtoo ah gabdhuhu waxay ahaayeen gabdho xishooda gabdho maxaayto asturan oo maxaayto reerkeeda iyo gurigeeda iyo wadaadkeeda markii loo geeyo si fiican u dhaqato oo aan balaaba ka jirinba baryaha dambe waxaan aragnaa in la yidhaahdo gabdhaha fircoonigaa dhib baa ku keenaan dhalmaday dhib ku keenaan ninkay dhib ku keenaan maxaayto is waxyaalo badan way dhiig baxaan waxaasoo dhan inay dhahaan gudniinkan sunnada ah inkastoo nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi gabdhaha sunnaha loo guda balse annaga aan muslin nahay oo aanan isticmaali jirinin dhaqan ahaan aanan isticmaali jirin aan isticmaali jirnay gudniinka fircooniga ah wax dhib ah oo aniga aan kala kulmi jirnay run ahaantii maba xasuustaba anigaan kula hadlay gudniin fircooni baan u gudana dhowr iyo toban cunugna waan dhalay wax dhib oo aan la kulmayna ma lahan marka way way dilantaa iyo way dhiig baxdaa iyo kan iyo filaan iyo macnaha dhiigbaxa iyo dilanka wax alla keena waayo marka aniga kol ayaan run ahaantii waxaan aaminsanahay gudniinka fircooniga inuu ka fiican yahay kana asturan yahay kana edab badan yahay gabdhaha hadda jooga oo loo gudahayo sunnada hase ahaatee hooyo nasro ayaa leh dab aan lagu guban dambaskiisa lagama leexdo kadib markii ay dareentay dhibaatada gudniinka fircooniga ah islamarkaana ay dhegaysatay talooyinka dadka ka soo horjeeda gudniinkan ayay go'aan ku qaadatay inay fircooni ka harto caruurtaydu waa laba lood qaar waa dad waaweyn waxa weeye loodkaygii bay ahaayeenoo shaqadii maaragtay aan aqaano iyo wixii aan rumaysnaa iyo barnaamijkaasaan horta ku fuliyo been inaan sheego ma rabo waxaa kuu soo haray inta aad u yaryar afarta aad u yaryar waxaan ogaaday gabdhihii hore afarta gabdhoodoo dambe gabdhihii hore inay ka caafimaad badan yihiin markay foolanayaan inay dhalmadooda uga fududahay gabdhihii hore gabdhuhu toban bay ahaayeen shanta hore shanta dambe sunnaan u gutay gabdho wanaagsan bay noqdeen gabdho waxay noqdeen dadkooda wax la qaatay gabdho waxay noqdeen awlaadooda qabsaday gabdho waxay noqdeen raggooda dhaqday gabdho waxay noqdeen wanaag ku nool kuwii horena dhibaato iyo dhiigbax iyo rafaad iyo dhalmaxumo iyo dhibaataan ku qabnay sidaa daraaddeed waxaan rumaysnahay oon u sheegayaa haweenka soomaaliyeed meelay joogaanba gabdhahooda fircooniga inay ka fogeeyaan maadaama uu xaaraan yahay diinteennuna diiday inay ka leexdaan oo ay sunnada xaggeeda u leexdaan xaawo cabdulqaadir axmed oo ku nool xeryaha dhadhaab waxa ay ka mid tahay shakhsiyaadka hooyo nasro iyo kuwo kale oo la midaba ku qanciyey inay isaga haraan gudniinka fircooniga ah waxay ka hadlaysaa qaabka ay hawshan wacyigelinta ahi u fuliso horta ani qaxootigan lix iyo toban sanaan ku noolahay tobankii sanoo ugu dambeysaan barnaamijkan ololihiisa ama tababarkiisa aan qaatay muddo saddex sanaan tababar u qaadanayay waxaana ay tababartay hay-ad la yiraahdo care gard una shaqeyn jirtay haweenka ka caawin jirtay dhibaatooyinka u qaaska ah hay-adaas baa juhdi badanna siisay anagoo haween badan rag badan ah inaan barnaamijka ka ololeyno tiim nadiifaha kasoo baxay shahaadooyina nala siiyey qof walbaaba wuxuu ballan qaaday inuu hortiisa volontier ugu adeego kana wacyigeliyo dhibaatada gudniinka fircooniga bulshadeena ee u leedahay khaasatan gabdhaheena soomaaliyeed waqti dheer baana ku bixiyey waxaana waqti dheer ugu bixinaya horta awalan inaan fahmay dhibaatada uu leeyahay qaabka looga hortegi karo qaabka bulshada wax loo fahansiin karo waxaana igu kalifay inaan barnaamijkaas aan dhabagalo waa dhibaato nafsiyan ana igu dhacday inayna gabdhahayga ku dhicin in gabdhaha walaalahayga ku dhicin intii tala wadaag ilaanayna ku dhicin baan ugu culeyskaa u saaro saddex sano tababar bes aan ugu jiray meel allaale meeshii aan ka dareeno inay arrintaa ayadaa ka suurtogeli karto ama ka dhibaatada ka imaan karto wacyigelin buuxdaan ka siinaa bulshada boqolkiiba lixdanna waynala fahantaa kulanka haweenka waan sameeyaa baloogaan deganahay shakshingaa degan oo kale intii aan la kulmi kara waan la kulmaa meeshii aan uga shakeeya in ay jiri karto la talin buuxdaan ka siiyaa gabdhaha yarar baa xataa uga taliyaan dhahaa barnaamijka asaga ogolaanshihiisa iska inta badan diida hooyooyinkaasi qaas ula hadlaa sidii allaale sida iigu suurta gasho baan barnaamijka aan u meelmariyaa ama aan wacyigelinta u bixiyaa waxaan waa wax soo jireeneh waa wax anaka dadkiinan dhalay iyo dadkii sii dhalay iyo dadkii ka horreeyaba ay barnaamijkan ku dhaqmi jireen si horta uminguuraa way iska adag tahay laakiin dadna dadna way nala wahmaan oo ololahayba nagala qayb qaataan dadna waxay dhahaan taada u tashato kala shuqul makuulihid laakiin tababarkan soo qaadana waxay tahay dhib iyo dheefba inaanan harin haddii nala caayo inaanan wax dareemin barnaamijkiina lagu tababaraa ka asaga ah oo nala dhahay mar kastaba bulshada caqabad baa kala kulmaysiin haw istaaginina wada hawsha ayadaa nala baray marka way imaataa howlo oo dad naga hor imaadaana dhahaa barnaamijka asaga ah gabdhihiina u tashta ama gabadhaada u tasho oo kale way jirtaa hooyo nasro oo u muuqata inay fahamtay farqiga u dhexeeya gudniinka fircooniga ah iyo midka sunniga ah ayaa hooyooyinka la wadaagaysa fikirkan horta diintu maxay diiddo waa inaad diidto ta koobaad waa taas diintu waxa ay ku diiddo inaad diidood bannaanka ka istaagto qof weynu muslinaad tahay diintaa ku faraysa waxaa noo soo raacay waa cudurka la yidhaahdo jaahilnimo soomaalidu aad bay u madax adagtay soomaalidu danta ayagu ay leedaho markaa u muuqato keliya fiiriyaan waxaan u sheegayaa haweenka soomaaliyeed ama miyi ha joogaan ama magaalo ha joogaan meel kastay joogaanba dhibaatada wayna taabatay waan aragnay waxa ay leedahay iyo xanuunka ay leedahay iyo cudurada ay leedahay iyo reerxumada ay leedahay haweenka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay maadaama ugu horeyn diintiiba ay diiday inay barnaamijka fircooni ay leeyihiin total horta wuxuu ahaadaba inay faraha ka qaadaan taasaan aada uga codsanaya islaamuhu hoonkii waxaa ku dheggan ahaa inay gabadhii ay intay qalqalaan dhibaateeyaan marka u horeysa horta lambar wan dhibaatada iyo dhiig ku dhibo aadadu ka soo bixi weyda ku rafaadaan dabadeed ay rag guursadaan raggii haddana ku sii rafaadaan waxaa laga yaabaa inta ay dhalaysaba dhib inay ku dhashay inta ay ninka la kulmayso dhib inay ula kulantay inta ay dhiiga ku yarayd inay intoo kale dhib la kulantay habraha madaxa adag ee dhahaya gabdhaha tii horaa lambarkii horaan ku dheganahay aad waxaan uga baryayaa oo aan uga codsanayaa inay faraha ka qaadaan gabdhahoodana u nasteexiyaan ogaadaan wanaagga ka jira ogaadaan caafimaadka gabadheeda ogaadaan reerka ay dhaqanaysa gabadheeda inay reer rasmiga ku noqoto oy deganaato gabadheedu caafimaad u qabta intaasmara habarta hadda intaa heshana wax allaala wax ka maqan male habartii intaa diidana inta arrimood oo aan soo sheego dhibaato gabadheeda ku noqonaya hadda waxa weye akhriya adduunba ayadaa mas-uulka
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waan ku soo qaadannay wacyigelin ku saabsan dhammaynta gudniinka fircooniga ah oo si joogto ah uga dhaca xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kuwaas oo horseeday in waalidiinta qaar ay ka haraan qaarna ay weli ku qancila ay yihiin in ay ka gudbaan gudniinka fircooniga ah intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo